halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efmamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa arornimo sabti ah bisha mey waa shan iyo toban sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo washingtonna waa kow iyo tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
dagaalkan ama iska hor imaadadan soo cusboonaaday ka dhexeeya falastiiniyiinta iyo israa'iil waxa uu ku salaysan yahay ama uu ka bilowday xaafadda sheef jaraax la yidhaahdo ee ku taalla bariga caasimadda qudus kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis saalax oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan dalkan maraykanka warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale ee idaacaddeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida faransiiska oo mamnuucay bannaanbaxyada lagu taageerayo falastiiniyiinta dadaalo nabadeed oo xiisada falastiin iyo israa'il lagu qaboojinayo oo socda indiya oo lagu arkay xanuun cusub oo dadka indhaha tiraya iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka waxaa inoo haya xuseen barre aadan
ciidamada israa'iil ayaa rasaas ku furay dad rayid ah oo ku sugan daanta galbeed ee webiga urdun wasaaradda caafimaadka ee falastiin ee daanta galbeed ayaa sheegtay in toban qof oo falastiiniyiin ah ay dhinteen arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo ay sii kordhayaan iska horimaadyada u dhexeeya ciidamada israa'iil iyo xoogaga iska caabinta ee marinka khaza agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka w h o dor tuadros adanhom gabriesos ayaa ku baaqay in dalalka hodanka ah ay dib u dhigaan tallaalka carruurta ee loogu hortegayo cudurka covid agaasimaha w h o ayaa ugu baaqay dalalka hodanka ah in kharashka ku baxaya tallaalka carruurta lagu bixiyo ama lagu tabaruco dalalka saboolka ah ee aan awood u haysan in ay helaan talaalka dadka waaweyn tan iyo markii la ansixiyey talaalka covid waxaa muuqata in dalalka hodanka ah ay iibsadeen inta badan talaalkii caalamka loo qorsheeyey
mahadsanid xuseen barre aadan oo warka caalamka nala socodsiinayay qaramada midoobey ayaa sheegtay in ugu yaraan toban kun oo falastiiniyiina ay ka qaxeen khaza iyadoo weli ay taagan tahay xiisada bariga dhexe gantaalada ay isweydaarsanayaan israa'iiliyiinta iyo kooxaha iska caabinta ee falastiiniyiinta ayaa ah kuwo aan kala joogsi lahayn warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo hayaa xuseen barre aadan israa'iil ayaa kordhisay duqeynta marinka khaza iyada oo tirada dhimashaduna ay marayso in ka badan boqol iyo labaatan qof xiisadan oo u muuqata mid faraha kasii baxaysa ayaa saameyn ku yeelatay guud ahaan caalamka waxaanay salka ku haysaa muranka taariikhiga ah ee bariga dhexe sida uu faahfaahinaya cabdicasiis saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan maraykanka dagaalkan ama iska hor imaadadan soo cusboonaaday ee ka dhexeeya falastiiniyiinta iyo israa'iil waxa uu ku salaysan yahay ama uu ka bilowday xaafadda sheekh jaraax la yidhaahdo ee ku taalla bariga caasimadda qudus taas oo ay maxkamado dowladda israa'iil ay u xakuntay qolooyin yuhuuda oo raba inay xog ku degaan meeshaas ama sheeganaya taasoo ka dhigan in ay maaragtay qolooyinka falastiiniyiinta meeshaa degani ay iskaga guuraan arrintaas oo keentay iska horimaado ama inay falastiiniyiintii arrintaa ay diidaan kadibna ay isku dhacaan askartii israa'iiliyiinta iyo qolooyinkii rabay inay meesha degaan xaafadda sheekh jaraax ee ku taalla bariga qudus waa xaafad falastiiniyiintu ay leeyihiin weligoodna ay deganaayeen iyaguna ay ku badan yihiin sanadkii kun sideed boqol lixdan iyo toddobadii ayaa waxaa dhacday in ay qolooyin yahuuda ay meeshaas la soo degeen falastiiniyiinta iyagoo markaas u arkaya meel muqadasa oo nin wadaada oo shamcuuna sadiiq la odhan jiray uu deganaa meeshaas iyagoo ka barakaysanaya ayaa waxay ka gateen dhul kadibna guryahi ka dhisteen sidii bay muddo ugla deganaayeen dadka carabta ee meeshaa degan ee falastiiniintana ay deris la ahaayeen oo nabad iskaga deganaayeen laakiin xaafadda dadka u badani ee degani falastiiniyiin bay ahaayeen
iskahorimaadyadan cusub ayaa kusoo beegmaya iyadoo oo israa'iil ay ku jirto ismariwaa ka dhashay qaabka xukuumad wadaaga loo soo dhisayo iyadoo ay falastiiniyiintuna isku diyaarinayaan doorasho sidoo kale arrinka qudus ayaa isagu saldhig u ah arrimaha ugu weyn ee xiisadda bariga dhexe ee salka ku hayso dhinaca kale kooxda xamaas oo iyadu ka talaysan marinka khaza ayaa soo bandhigtay gantaalo casri ah oo tiro badan sida uu faahfaahinayo cabdiraxmaan cali oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan dalkan maraykanka iyadoo dhibaatooyin badan ka taagan yihiin magaalada qudus xaafadda la yidhahdo xay sheekh jaraax xaafadan waa xaafad taariikhi ah waa xaafadaha ugu dambeeya ee falastiiniintu ka degan yihiin magaalada qudus xaafadan oo majoritiga dadka degan ay yihiin dad falastiiniyiin oo caraba xaafadaas oo taariikh badan ku leh dadka falastiiniyiinta oo u noqotay astaan gobonnimo u noqotay ayay doonayaan iminka israa'iil halkii ugu dambeysay inay la wareegto xaafadaha si toos ah iyadoona maxkamad soo marin wax lala yaabo ayay noqotay awoodda ay muujisay xamaas taas oo gantaalo aan tiradooda la koobi karin ama la qiyaasi karaynin ku garaacday israa'iil taas waxaa ka imaaneysaa iminka xaaladda suuriya ka jirto oo iyo lubnaanba xaaladda ka jirto taas oo sahlaysa mar walbaba inay la helo hub noocaas ah in siyaabo kala duwan lagu soo geliyo ghaza laakiin taas wax ka qarsoon bay ahayd dowladda israa'iil iyo caalamkaba qaar ka mida dalalka caalamka oo maraykanku horkacayo ayaa ku dadaalaya in xiisadan la dejiyo waanwaantan waxaa ku jira dowlado badan waxaa ugu horeeya maraykanka waxaa ku xiga midooda yurub iyo dowladaha carabta ugu miisaan waweyn sida masar kuwaasoo isku dayayo in xabad joojin saaca lagu bilaabo kadibna ay israa'iil joojiso laakiin cabsida ugu weyn ee imika laga qabo waxaa weyaan inay israa'iil isku daydo inay militariga xagga lugta ciidamada lugta inay ku gasho ghaza ciishada bariga dhexe ayaa ah mid muddo qarni ku dhow soo jiitamaysay iyadoo aanay ilaa iminka muuqan qaab lagu heli karo nabad joogto ah oo ka dhalata bariga dhexe
mahadsaned xuseen bare aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay
wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa sheegay in uu booliska dalkiisa ka dalbaday in ay mamnuucaan dibadbaxyada lagu taageerayo falastiin oo qorashaysanaa in toddobaadkan ay ka dhacaan meelo ka mid a faransiiska sababo la xidhiidha duqeymaha ka socda dhulka falastiiniyiinta ee godoonsan ee qudus bariga qudus iyo daanta galbeed ee webiga urdun wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa warbaahinta u sheegay in uu madaxa booliska dalkaasi ku amray in la joojiyo dibadbaxyadaas ururada u dhaqaaqa arrimaha falastiin ayaa sheegay in aanay dhegay jalaq u siin doonin hadalka wasiirka warbixin haddaba arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v oda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
kooxo u dhaqdhaqaaqa arrimaha falastiin ayaa qorshaynaya inay mudaharaadyo ka sameeyaan degmada berbas oo ku taalla waqooyiga baariis iyadoo ay sii kordhayso duqaymaha cirka ee israa'iil ka wada dhulka falastiiniyiinta ee godoonsan ee qudus boqol qof dad ka badan oo ay ku jiraan dhowr iyo labaatan carruur ah ayaa ku dhintay duqaymahaasi ilaa iyo isniintii sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka falastiin lix boqol oo qof dad ku dhow ayaana ku dhaawacmay badiba caasimadaha dunida muslimka iyo magaalooyin ku yaalla wadamada reer galbeedka oo ay ka mid yihiin london iyo berliin ayay dibadbaxyo ka socdeen tan iyo intii ay duqayntu bilaabantay dowladda jarmalka ayaa sheegtay inay taageersan tahay inay israa'iil isdifaacdo sidoo kalena waxaa sheegay maamulka joe biden londonna fariin sidaas u dhow ayay sheegtay wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa sidoo kale madaxa booliiska faransiiska u sheegay inay si dheeraad ah u ilaaleeyaan goobaha ay dadka reer israa'iil ku nool yihiin waddankaasi meelaha ay wax ku caabudaan xarumaha dhaqanka dugsiyada iyo meheradaha ay leeyihiin dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo xaqa ay dadku u leeyihiin inay shuruucdooda ku muujiyaan mudaharaadyo ayaa warkan wasaaradda arrimaha gudaha ku tilmaamay mid baal marsan dimuqraadiyadda madaxa guddida cadaaladda iyo xorriyadda oo ah urur ka dhisan dalka faransiiska yasir lotar ayaa warbaahinta u sheegay inay dibadbaxayaan haddii uu madaxweyne macron iyo wasiir darmamin ay ogol yihiin iyo haddii kaleba dhinaca kale muslimiinta ku nool faransiiska oo sannadahan dambe ka cabanayay caburin lagu hayo ayaa iyaguna amarkaasi ka biyo diiday sida uu ii sheegay siciid ciro oo degan magaalada baariis korfeeyana arrimaha faransiiska cabdixafiid ciid mubaarag adiga iyo dhammaan howlwadeenada v o da walaal way jirtaa wasiirka arrimaha gudaha general damanin ayaa ka codsaday booliska baris inay joojiyaan dibadbaxyo lagu wado inay ka dhacaan magaalada baris taasoo la qorsheeyay inay ka dhacdo xaafadda baaqbesh ee waqooyiga magaaladan baris isagoo ku sheegay in faransa tahay meel u nugul dibadbaxyada rabshadana ay keeni karto sidii hadda ka horba dhacday labada kun afariy tobankii dibadbaxyadii looga soo horjeeday dagaalkii israa'iil ee rase ku qaaday tanna waa tu la mid ah waxaa marka kasoo horjeestay oo aada u cambaareeyay hay-adaha xuquuqinsaanka iyo kuwa xuquuqda reer falastiin u dooda ee dalkan ka dhisan iyo gaar ahaan ururada islaamka ee dalkan ka dhisan sidaan wada ognahay berihii ugu dambeysayba islaamka dalkan cadaadis badan baa sarnaa tanna waxay ka dhigan tahay taa iyo tu lamid ah lamana yaqaano siday arrin noqon doonto waana la eegi doonaa inkastoo aada wasiirka ugu nuxnuuxsaday in xilligan aysan munaasab ku ahayn in dibadbaxya lagu taageerayo falastiin loogana soo horjeedo israa'iil inay ka dhacaan magaalada baariis muslimiin badan oo caalamka ku nool ayaa sidoo kale waxay ka biyadiideen sababta ay badiba madaxda dowladaha islaamku uga cagajiidayaan inay ka hadlaan xaaladaha ka aloosan falastiin si furanna ay u dhaliilaan israa'iil cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe ayaan su-aashaasi weydiiyey horta runtii dowladihii laga baqan jiray way burbureen hadday tahay suuriya iyo ciraaq waxaa keliya hadhayba waa masar weeyaan marka masar iyo khaliijka ayaad mooda inay ugu awood wen yihiin maanta marka la eego carab runtii waxaa lagu tirinayaa oo dadka ay wax ka faaloodaan ay leeyihiin iyagana kuraastoodunbaa lagu ilaaliyaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay in jabhadda imika jirta ee dee masalan aynu odhan karno waa jabhado fara badan oo lubnaan iyo suuriya xitaa jooga oo dee filistiin lafteedana jooga awood dowladeedoo kale leeyihiin waana mitid marka halka aad moodo inuu baquu ka imanayaana waa halkaa because marka ay dowladuhu dagaalamayaan qawaaniin bay eegaan waxbay xeeriyaan laakiin jabhadi markay kula dagaalamayso jabhaddana ay taageerayaan dowlado waaweyn sida iraan oo kale kama gayoomeysid marka taa imanka waxa weeyaan aada uga warwarsan yihiin israa'iiliyiintuna waa taas oo runtii markasta ay wadnaha farta ku hayaan oo xamaas iyo xisbullah dee cid markaasi ay maanta kala xisaabtamaan ma jiro jabhadaha mooyaane bishii julaay ee sanadkii labada kun iyo afariyo tobankii dhowr dibadbaxa oo lagaga soo horjeeday duqaymihii ay markaasi israa'iil ka furinaysay deegaanada falastiin ayaa ka dhacay magaalada baariis iyo qaybo ka mida dalka faransiiska sagaaliyo tobankii bishii julaay ee sanadkaasina dhowr kun oo qof ayaa ka hor yimi xayiraada ay dowladdu saartay dibadbaxyada lagu taageeraya falastiin waxaanay mudaharaadyo ka sameeyeen degmada berbes ee waqooyiga baariis kulaasha cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
kasokow khasaaraha dagaalada iyo barakaca shacabka dhinaca kalena waxaa socda dadaalo lagu qaboojinayo xiisada u dhexaysa falastiiniyiinta iyo israa'iil warbixintan waxaa qaahira nooga soo diray waryaheena xuseen cismaan saxnuune dowladda isu taga imaaraadka carabta ayaa ku baaqday xabajoojin deg deg ah in laga gaaro xiisadda u dhexaysa israa'il iyo falastiin xili weli ay socdaan duqaymaha ay isweydaarsanayaan labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda ee dalka isu taga imaaraadka carabta cabdalla bin zaayid ayaa ka codsaday labada dhinac in ay joojiyaan dirirta isaga oo ku baaqay in ay qaadaan tallaabooyin deg deg ah oo lagu joojinayo dagaalka si loo bilaabo wadahadal siyaasi ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka imaaraadka carabta ayaa tibaaxay in dowladdiisa ay ka walaacsan tahay xiisadda ka alowsan marinka khaza waxuuna sheegay in ay taageerayaan dhammaan waanwaanta lagu doonayo in xabajoojin ay gaaraan israa'iil iyo falastiina dhinaca kale waxaa si xowli ah u socda dadaalada waanwaanta ahi ee lagu doonayo in lagu qaboojiyo xasaradda ka taagan marinka khaza oo ay wadaan dowladaha maraykanka iyo masar si loo gaaro xabajoojin rasmi ah saraakiisha masaarida iyo kuwa maraykanka ayaa xiriiro la yeelanaya kooxaha waxaiska caabinta reer falastiin iyo dowladda israa'il si loo joojiyo duqaymaha ay isweydaarsanayaan labada dhinac dadaalada lagu baadigoobayo in lagu joojiyo duqaymaha ayaa la filayaa in la gaaro xabajoojin waarta iyadoo la kala qoranayo qodobo ku aadan inaysan soo noqon xiisadda noocan oo kale wafdiga dowladda masar ee waanwaanta ku jira ayaa la filayaa in uu u bandhigo dowladda israa'il faahfaahin la xiriirta qodobada xabajoojinta waa sida ay sheegayaan warbaahinta falastiina sidoo kale warbaahinta maxalliga ee dalka israa'il ayaa sheegaya suurtagalnimada in xabad joojin laga gaaro xiisadda marinka khaza horaanta toddobaadkani maalintii jimcaha ayay ahayd markii dowladda masar ay ka dalbatay dowladaha reer galbeedka in ay ku cadaadiyaan dowladda israa'il in ay aqbasho xabajoojin maalmo ah si ay ula kulmaan saraakiisha kooxaha wax iska caabinta ee ku sugan marinka khaza ee dhulka reer falastiina sidoo kale xukuumadda qaahira ayaa ka dalbatay dowladda israa'il in ay joojiso duqaymaha si kaalmo caafimaad loo gaarsiiyo dadka rayidka ahi ee ku dhaawacmay duqaymaha iyo in lasoo daadgureeyo boqolaalka qof ee dhaawacyada ka soo gaaray duqaymaha israa'iil arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili dowladda israa'il ay sii xoojisay howlgallada ka dhanka ah marinka khaza halka xarakada xamaas iyo islaamig jihaad wacad ay ku mareen in ay sii wadayaan gantaalada ay ku duqaynayaan gudaha dalka israa'iil xuseen saxnuuni v o a qahira
cudur cusub ayaa ka dilaacay dalka indiya waxaana dhakhaatiirtu ay sheegeen in laga qaaday digada xoolaha dadka uu ku dhacay waxa ay beleen aragga qaarna way u dhinteen warbixintan waxaa melbourne ka soo diray wariyaha v oda ee qaaradda australia iyo koonfurta asia ibraahim cumar baafo cudurkan ku cusub dalka indiya ayaa dhakhaatiirtu waxa ay sheegeen inuu sababay dhimasho iyo weliba indhabeel magaalada haydarbaad ee dalka indiya cisbitaal ku yaala waxaa ka howlgala doctor maxamed cabdulaahi yuusuf oo ka mid a dhakhaatiirta soomaalida waxaana uu iiga waramayaa caabuqan waxa uu yahay iyo weliba waxa sababa inuu qofka uu haleelo haddii aan ka bixiyo sharaxaad kooban xanuunkan waa caabuq waxaana loogu yeeraa mucomycosis fungal infection ama psychomycosis waana caabuq dhifiya naadir ah oo ay sababaan nooc ka mid a fangayga ee loo yaqaano psychomycetis xaqiiqdii xanuunkan waxaa laga helaa ciidda digada xoolaha dirta iyo qudaarta
waa maxay calaamadaha lagu garan karo qofka inuu hayo cudurkan calaamadaha lagu garan karo ibraahim xanuunkan waxaa kamid a xumad madaxa oo qofka xanuuna wejiga oo barara sanka oo sameeya barar ama nabra kasoo baxaan aragga qofka oo ubeela iyo xabadka oo xanuuna neefta oo qofka ku adkaata dadka khatarta ugu jira ee xanuunkan saameyn karo waa bukaanada loogu yeero immunocompromised patient ama bukaanada difaacoodu yaryahay qabana xanuunada sida macaanka kansarka h i v-ga iyo dadka kasoo bogsaday xanuunkan caabuqa ee adduunka safarka ku haya covid nnteenka
waa tahay haddaba ilaa iyo iminka imise qof ayuu ku dhacay inta la diiwaan geliyey ibraahimow ilaa hadda wadankan dowladda hindiya waxay rajis garaysay ama ilaa hadda la hayaa kiisaska konton iyo sideed kiis dhimashaduna ilaa toddoba ilaa lix ayay udhexaysaa gobolada laga helay xanuunkani waa gobolada mahashtara magaalooyinka bunai mumbai gobolka karnataka magaala madaxda bangalore gobolka talagaana ee magaalada hyderabad iyo caasimada wadanka ee delhi
cudurkan dawo ma leeyahay sideebayse dhakhaatiirtu ula tacaalayaan ibraahim xanuunkan dhakhaatiirtu waxay ula tacaalaan iyadoo la eegayo hadba stageka xanuunka uu yahay ama xaalada qofka uu ku sugan yahay waxaana la siiyaa dawooyinka anti fangalka ibrahim xanuunkan sidaan ogsoonahay wuxuu ku dhacaa xubno kala duwan sida maskaxda sanka iyo sababada marka daweynteeda waxay ku xirnaaneysaa hadba sida uu ku dhacay halka uu ku dhacay iyo xaaladiisa bukaanada qeybtooda waxay u baahanayaan in la siiyo oxygen
doctor maxamedow waxaynu la soconnaa in soomaali badan oo arrimo caafimaad u taga dalka indiya ay jiraan maxay kala socdaan cudurkan cusub ibraahim walaal waa sax waa saa sheegtay wadankan waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo ku dhaqan haba u yimaadeen siyaabo kala duwan waxaa jira arday ballaaran oo wadankan wax ka barta dhammaan goboladiisa waxaa jira dad u yimaada arrimo caafimaad iyaguna halka ay jiraan dad u yimaada arrimo ganacsi waa arrin walaaceeda wadata waana arrin u baahan in dadka soomaaliyeed ay u yeeshaan aragti fog iyo wacyigelin dheeri ah xanuunkan waxaa walaac gooni ah uu u yeelan karaa ama khatar gooni ah u yeelan karaa dadka qaba u yimaada arrimaha caafimaadka walow dadkaas ay jiraan dad badan oo qaba xawnada difaaca jirka yareeya oo sida sonkorta kansarka iyo xawnada la halmaala marka ibrahim arintaas waa arin walaaceeda mud wadata waana arin u baahan in laga sameeyo wacyigelin
waxaynu arkaynaa dad u dhashay dalka indiya oo isku dhoobaya digada lo-da iyagoo leh waxaynu kaga hortegaynaa cudurka covid sagaal iyo toban arrintan ka waran ibrahim walaal waa sax arinkan saxaraha lo-da dadka isticmaalaya waa caado dhaqameed ay leeyihiin dadka hinduuska waana caado soo jireena ka hor xataa intuusan imaan caabuqan coronavirus inta la arkay caabuqan dhaqatiirtu iyo khubarada caafimaadku waxaay ka sameeyeen wacyigelin ballaaran dalka indiya ayaa waxaa fara kulul ku hayaa maalmihii lasoo dhaafay cudurka covid sagaal iyo toban iyadoo maalin walba uu ku dhaco in ka badan afar boqol oo kun oo qof haddaba cudurkan cusub ayaa isna waxa uu noqonayaa mid ugub ku ah dalkaasi ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud masaate
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka aan ku bilaabay horyaalka waddanka ingiriiska kooxaha kubadda cagta ee newcastle united iyo manchester city ayaa goor dambe habeenkii xalay ah waxa ay ku kulmeen gegida newcastle ay ku ciyaarto ee st james bark kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa kulankan ciyaaraysay iyadoo toddobaadkan bartankiisii ay ku guulaysatay horyaalka kadib markii manchester united oo kaalinta labaad ku jirtay laga soo adkaaday taasina waxay u suura gelisay manchester city inay noqoto horyaalka wadanka ingiriiska ee xilli ciyaareedka laakiin habeenkii xalay ahaa cashar kubadeed ayay isu dhigeen iyada iyo newcastle united oo toddoba gool ayaa layska dhaliyay koox walibahay madax ayay ciidda ka ceshanaysay waxayna doonaysay inay guul garoonka kala tagto kooxda kubadda cagta ee newcastle united ayaa gool la hormartay ciyaaryahan emil craft ayaana goolkaasi u saxay laakiin ciyaaryahanada conselo waa joe conselo iyo veron torres ayaa laba gool oo degdega ka dheliyay kooxda kubadda cagta newcastle united laakiin daqiiqadihii ugu dambeeyey ee qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan joe ellington ayaa rigoore loo dhigay shabaqa la helay sidaase laba gool iyo laba ayay ku kala nasteen labada kooxood oo kubad weerar iyo weerar celisa soo bandhigay qaybtii dambe markii laisugu soo noqday newcastle united ayaa rigoore keensatay waxaana u saxiixa ciyaaryahan joe wellig inkastoo uu rigoorada khasaariyey laakiin markii goolhayuhu uu soo tufay ayuu ku celiyey sidaasina saddex gool iyo hal ayay ku hormartay laakiin ciyaaryahan veron torres oo isagu ahaa xidigii garoonka habeenkii xalay ahaa ayaa laba gool oo degdeg ah kooxdiisa sidaasi ugu dhaliyey waxaana ay guushu ku raacday manchester city afar gool iyo saddex ciyaaryahan veron torres ayaa waxa uu dhaliyey saddex ley waxa uuna noqonayaa ciyaaryahankan xilli ciyaareedkani midkiisii ugu koowaad uu kooxda kubadda cagta ee manchester city u sabto waxaa haatan la isweydiinaya oo weliba joornaalada wadanka ingiriiska kasoo baxay qorayaan ciyaaryahan aguer oo kooxdan muddo toban sana usoo dheelayay islamarkaasina weerarka ay ku dhaarato ah oo xilli ciyaareedkan sida la sheegay kadib ka tegaya feron torres ma noqon doonaa kii bedeli lahaa mise kooxdu ciyaaryahan afka hore ka ciyaaro oo weeraryahan weyn ah ayay dunida kasoo iibsan doontaa oo lacag fara badan ayay sidaasi halkaa ku qarash garayn doontaa haddaba la arki doone waxaa manchester city ay yeesho marka xilli ciyaareedkan uu dhammaado eguerana uu ka tago dhinaca iyo wadanka ingiriiska ayaynu weli ku jirnaaye kulamo xiise badan ayaa maanta iyo caawa laysugu soo noqonaya horyaalka dalkaasi banley lidis ayaa soo booqanaysa southampton fulham ayay la ciyaari doontaa halka brighton of albion ay westiham wada kulmi doonaan laakiin koobka f ee kaabka ayaa ciyaartiisa kama dambaysta waxaa magaalada london garoonka wimble stadium ford isku geli doona kooxaha kubadda cagta ee chelsea iyo lester city garoonka wimble stadium ayayna labadan kooxood ciddii ku guulaysataa koobka lagu dhex gudoonsiin doonaa dhinaca iyo wadanka talyaanigana haddii aan jaleecoyn kastoo horyaalka dalkaasi ay kooxda inter milan ku guulaysatay haddana kulan isku adkaysa ayaa garoonka allianc stadium ee magaalada torino waxaa fooda isku dari doona kooxaha yuventus iyo inter milan kulankan oo xiisihiisa leh ayaa yuventus waxay doonaysaa in ay horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga usoo gudubto oo kaalinta shanaad ee horyaalka dalkaasi ay ku jirta haddii halkaasi ay ku dhammaysataan waxaa suuragelaysa inaanay soo bixin halka intermirlana ay doonayso kooxdan oo sagaalkii sane ee koobka horyaalka wadanka talyaaniga ku guulaysanaysay inay tidhaahdo koobkiina kaa qaaday kaana badi haddaba la arki doonay halka caawa ay gushu aado kooxaha ka wada dhisan magaalada roma kuna wada ciyaara garoonka olombic stadium ee magaalada roma ee roma iyo lazio ayaa iyaguna goor dambe oo caawa kulan xiise badan halkaasi ugu ballansan waagaag dhegeystayaal guud ahaanba xubintii ciyaaraha toddobaadkanna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascade oo idinku dhaafaya sidaa darge
haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada faadimo cabdulaahi maandeeq
idaacadeennii aroornimo dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigu waa falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo